habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen jimco ah bisha diseembar ee sannadka waa saddex iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah maraykanka oo soo dhoweeyey heshiiska soomaaliya etoobiya ay dhowaan wada gaareen
diidmada axmed madoobe uu diiday oo waxba kama jiraan maamulkiisa uu yidhi annaga waxba namala soo gaarsiin etoobiya na wax kama jiraan eedda soomaaliya ay dowladda etoobiya eedaysana waa eed sax ah dowladda federaalku ma arkaysa iyada khaladaadka ay samaynayso ciidamadan ay soo daabulayso muxuuaha jubbaland kusoo daabulaysa ma arkayso madaxweyne xasan sheekh isagaa daraad lahaa axmed madoobe hubkii la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday hadduu la soo baxay
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan xiisadda ka taagan ama u dhacaysa dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida iyo madaxii hore ee xabsiga caanka ah ee suuriya oo khamiistii lagu soo oogay dacwad dalkan maraykanka qodobadaas iyo warar kale ayaa aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida maraykanka ayaa khamiistii sheegay inuu soo dhoweynayo heshiiska ay soomaaliya iyo ethoobiya ku gaareen in lagu soo afjaro xiisadda gobolka ee ka dhalatay iskudayga ay cabdisababa ku doonayso inay marin u hesho badda hogaamiyaasha soomaaliya iyo etoobiya ayaa heshiiskooda oo loogu magac daray baaqa ankara garwadeenna uu ka ahaa madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ku heshiiyey in lasoo afjaro khilaafkooda waxayna ku muujiyeen siday uga go-an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madax banaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ee midooda afrika sidoo kale dowladda imaaraadka carabta ayaa iyadana taageertay heshiiska taariikhiga ah ee soomaaliya etoobiya ee lagu xalinayo khilaafkooda wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tallaabadaasi oo muhiim ah ay xoojin doonto xasiloonida iyo iskaashiga wax ku oolka ah ee gobolka geeska afrika qoraalka ayaa lagu xaqiijiyay in imaaraadka uu xiriir dhow la leeyahay soomaaliya iyo ethoobiya waxayna hoosta ka xariiqeen siday uga go-an tahay adkeynta nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo inay aaminsan yihiin muhiimadda ay leedahay in colaadaha lagu xaliyo qaab nabadeed sidoo kale urur goboleedka igaad ayaa bogaadiyey heshiiska ankara ee soomaaliya iyo ethoobiya igaad ayaa bayaan ay soo saartay ku ammaantay madaxda soomaaliya iyo ethoobiya wadahadalkooda wax ku oolka ah iyo siday uga go-an tahay muhiimadda dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu kobcinayo xasiloonida iyo barwaaqada gobolka faafaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan kumanaan kun oo reer siiriya ah ayaa jimcada maanta isugu soo baxay fagaaraha umayaad oo ah kan ugu weyn magaalada dimashik si ay ugu dabaaldegaan kadib salaadii jimcaha ee ugu horreysay ee muslimiinta dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore bashaar al asad axmed al-sharaa oo horey loogu yaqiinay abu maxamed joolani oo ah hogaamiyaha fallaagada ee tobanka maalin ku afgambiyey asad ayaa fariin muuqaal ah oo uu soo duubay ugu hambaliyey shacabka suuriya guushii guusha waxa uu ugu yeeray kacdoonka barakaysan isagoo yiri waxaan ugu yeerayaa dadka inay aadaan fagaarayaasha si ay u muujiyaan farxaddooda iyagoo aan rasaas lagu ridin lana cabsigelinin kadibna ay ka shaqayn doonaan sidii ay dalka dib ugu dhisi lahaayeen siday qortay wakaaladda wararka a p xoogaga xayaa taxriir al-shaam iyo fallaagada xulufada la-ah ayaa ka shaqaynaya sidii ay ammaanka u sugi lahaayeen oo ay u bilaabi lahaayeen isbeddel siyaasadeed kadib markii ay qabsadeen caasimadda horaantii axaddii waxay sidoo kale isku dayayaan inay dib u dejiyaan shacabka kuwaas oo aada ola yaaban wixii lasoo maray caalamka ayaa siyaabo kala duwan oga hadlay dadka reer suuriya ayaa jimcada maanta salaada kadib dabaaldegaya iyagoo aan ku hoos jirin nidaamkii kalitaliska ahaa ee reer asad oo dalkaasi gacan bir ah kusoo hayay muddo ka badan konton sano ruushka ayaa weerar xoogan oo dhanka cirka ah jimcada maanta ah ku qaaday ukraine isagoo ku riday saddex iyo sagaashan gantaal iyo ku dhowaad laba boqol oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah sida uu sheegay madaxweynaha ukraine valadimir zelenski weerarkan ayuu zelenski ku tilmaamay mid ka mida duqeymihii ugu cuslaa ee lagu beegsado waaxda tamarta ee dalkiisa tan iyo markii ruushka uu duulaankiisa ukraine si buuxda u bilaabay ku dhowaad saddex sano ka hor wuxuu kaloo sheegay intii uu socday weerarka duqeymaha in hanaanka difaaca ukraine uu soo riday koob iyo siddeetan gantaal oo ay ku jiraan koob iyo toban gantaal oo nooca kruuska ah kuwaasoo ay qabteen diyaaradaha dagaalka ee f sixteen oo kiyef ay ugu deeqeen xulufada reer galbeedka hornaantii sannadkan qoraal uu soo dhigay barta telegramka ayuu zelenski ku sheegay in ruushka uu weeraradaasi ku argagixinayo malaayiin qof oo reer ukraine ah wasaaradda difaaca ee moscow ayaa sheegtay in militariga ruushka ay u adeegsadeen gantaalada saxda ah ee ridada dheer iyo diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn xarumaha tamarta ee ukraine kuwaasoo muhiim u ah socodsiinta shaqada dhismaha warshadaha sameeya agabka militariga ee ukraine safaaradda maraykanka ee kiyef ayaa sheegtay in weerarka jimcihii sidoo kale lala beegsaday shabakadaha gaadiidka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa hore u sheegay inuu soo afjari doono dagaalka u dhexeeya ukraine iyo ruushka wuxuuna shaki geliyey sii socoshada taageerada ukraine uu siiyo maraykanka dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen dowladda maraykanka ayaa soo dhoweysay heshiiskii dhowaan ay dalalka soomaaliya iyo etoobiya ku gaareen dalka turkiga xiriirka labada dal ayaana xumaaday kadib markii ay etoobiya heshiis is-afgarad la gaartay maamulka somalilan turkiga oo dhexdhexaadiye ka ahaa wadahadaladii soomaaliya iyo ethoobiya ayaa ku dhawaaqay in labada dhinac ay gaareen heshiis xaqiijinaya mar in laisku halayn karo ammaan ah oo waara oo ay ethoobiya ka hesho badda kaasoo hoos imaanaya maamulka madax bannaanida jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maraykanka wuxuu soo dhoweynayaa baaqii koob iyo tobankii disembar ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalk ethoobiya ee lagu xaqiijinayo qarannimada midnimada madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dal kasta ayuu yiri diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka antony blinkan blinkan ayaa wuxuu intaa ku daray in washington ay sugayso wadaxaajoodka farsamada ee qeexaya marinka badda ee ethoobiya iyada oo la ixtiraamayo midnimada dhuleed ee soomaaliya heshiiska ayaa waxaa soo dhoweeyey xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres oo doorkii uu ku lahaa uga mahadceliyey madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan guteres wuxuu rajeynayaa in si deg deg ah loo bilaabo wadaxaajoodyada farsamada iyo natiijo wanaagsan oo laga gaaro geedisocodka ayuu afhayeenkiisa stephen dujer ku sheegay bayaan uu soo saaray kadib markii ethoobiya ay ku dhawaaqday heshiiska ay la gashay somalilan oo si iskeed ah ugu dhawaaqday inay ka go-day soomaaliya inteeda kale kii mas-uuliyiintooda gobolka ayaa sheegay in etoobiya ay dowladooda siinayso aqoonsi rasmi ah ballanqaadkaasi marnama aysan xaqiijinin adis ababa soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaantay mid xadgudub ku ah madax bannaanideeda wuxuuna horseeday qayladhaan caalami ah oo ku saabsan halista colaad hor leh oo dib uga soo cusboonaata gobolka aan xasiloonayn blinkan ayaa sidoo kale uga mahadceliyay turkiga fududaynta heshiiska cusub bayaanka uu soo saaray ayaa yimid xilli uu magaalada ankara ee dalka turkiga uu wadahadallo ku saabsan xaaladda dalka siriya kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi erdogan waxaan ku dhiirigelinaynaa ethoobiya iyo soomaaliya inay xoojiyaan iskaashiga ka dhexeeya ee danaha ay wadaagaan ee amniga gaar ahaan dagaalka lagula jiro al-shabaab ayuu yidhi blinken madaxii hore ee xabsiga caanka ah ee syriya ayaa khamiistii lagu soo oogay dacwad ka dhan ah maraykanka isagoo ku eedeysan inuu jir dilay dad ka soo horjeeda dowladda bashaar al asad ee hadda la burburiyey sida ay sheegtay waaxda cadaaladda warbixin ay wakaaladda wararka e f b ka qortay arrintan waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur
madaxii hore ee xabsiga caanka ah ee dalka siiriya samiir cusman al sheekh oo da-diisu tay labiiyo toddobaatan jir ayaa khamiistii lagu soo oogay dacwado ka dhana xuquuqda aadanaha iyadoo lagu eedeeyay inuu jirdil u geystay dadka kasoo horjeeda xukuumaddii bashaar al asad ee haatan dhacday sida lagu sheegay war ka soo baxay waaxda cadaaladda maraykanka samiir al sheekh ayaa la sheegay inuu maraykanka ku sugnaa tan iyo sanadkii labadii kun iyo labaatankii waxaana lagu eedeeyey inuu maamuli jiray xabsigii dhexe ee dimashik oo loo yaqaanay xabsiga al adra qiyaastii intii u dhexaysay labadii kun iyo shantii ilaa labadii kun iyo sideedii halkaasi oo maxaabiista lagu jirdili jiray islamarkaana tacadiye aada u foolxun iyo ciqaab loogu geysan jiray eedeymahan ayaa imanaya maalmo kooban uun kadib markii madaxweynihii hore ee dalka siiriya bashaar al asad uu dalkaasi ka baxsaday dowladdiisiina dhacday islamarkaana malaayiin qof oo reer siiriya ahi ay bilaabeen soo bandhigidda tacadiyadii loo geystay tobannaankii sannadood ee ugu dambeeyey samiir al sheekh ayaa la sheegay in uu shakhsi ahaan maxaabiista u geysan jiray ciqaabo kala duwan oo saameyn xanuun badan ku yeelatay jidh ahaan iyo maskax ahaanba sidoo kale waxa uu amri jiray shaqaalihiisu inay falal aada u daran kula kacaan maxaabiista qaarkood sida ay sheegeen dacwad oogayaasha maraykanku tacadiyada la sheegay inuu al-sheekh maxaabiista u geysan jiray waxaa ka mid a in dadka saqafka laga soo laalaadiyo kadibna qaarkood jidhkooda lagu rakibo qalab kala duwan kadibna la garaaco eri wang oo ah wakiilka gaarka ah ee qaabilsan kiiska al-sheekh ayaa yidhi waxaanu hal tallaabo usii dhowaanaynaa inaannu kula xisaabtanno dembiyadaasi foosha xun ee uu geystay maraykanku weligii gabbaad uma noqon doono kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka soo geysta dibadda al-sheekh ayaa wajahaya dembiyo kala duwan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha
mahadsaneed sahre ciidla nuur oo warbixintaasi noo soo koobaysay weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku gorfaynayno khilaafka dhinaca doorashada ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland kaasoo iminka maraya heerkii ugu ba'naa kadib markii arrintu gaartay gacanka hadal oo degmada raaskaambooni iyo hareeraheeda ku dagaalameen ciidamo ay horay halkaasi u geysay dowladda federaalka iyo kuwo ka socday maamulka jubbaland iyadoo dagaalkaasina uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh haddaba maxaa keenay in khilaafka labada dhinac uu sii daba dheeraado sideese looga hortegi karaa dagaallo mar kale halkaasi ka dhaca islamarkaana la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada khilaafku u dhexeeyo qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku faaqidi doonaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin brofesor cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxamed deeq haldhaa oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanada jubbaland doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo salaamullah sidee u aragtaa khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland maxayse ka dhigan tahay in arrintu ay gaarto heer uu dagaal dhex maro ciidamo ka wada tirsan dowladda oo labada dhinac ka soo kala jeeda bismillahi raxmaan raxiim xasan kaafi waa mahadsan tahay waxaan arrinkaasi aragtideeda ku cabiri lahaa khilaafka maanta u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland runtii waa nasiib daro waa mid ummadda soomaaliyeed guud ahaan meelay joogtaba ay ka xun tahay gaar ahaanna runtii dadka gudaha ku nool ay si gaar ah u taabanayso iyo khaasatan deegaanada jubbaland dadka ku nool oo muddo badan runtii dhibaatooyin fara badan ay soo mareen oo soo daashadeen marka waa arrin laga xumaado wax laga baaqsan karin waa arrin aan run runtii marnaba aan qiil loo heli karin taas oo keentay inay maaragtay isu beddesho arrintu dagaal ciidan oo axmed madoobe oo uu ku soo qaaday ciidamadii federaalka oo runtii loogu talagalay inay nabaddu ilaaliyaan oo ay kala wareegaan goobihii admis kala wareegaan islamarkaana ciidamada dowladda saad ogtihiinba amar kumay qabin inay dagaalamaan waxa inay goobahooda ku sugnaadaan oo halkaasna amniga goobtaas ay sugaan goobihii ay ku sugnaayeen wax amar ah oo awaamiira oo la siiyey inay dagaal galaanna ma jirin markay heleen xuuraanka noocaas ah ciidamadii madoobe iyo fikirkii uu watiyaa iswaafaqay waxayna ku aansadeen inay duulaan ku soo qaadaan ciidamadii dowladda federaal oo halkaa fadhiyey ciidamadii maamul goboleedka jubbaland ayagoo aada isaga ilaaliyey ciidamada dowladda inay dagaal galaan ayaa sababtay inay si gaadmo ah ay ku soo galaan dagaalkaasna uu noqdo dagaal hal dhinac ka yimid aye maxamed deeq runtii horta waa ayaan daro in muxuu ahaa khilaafku uu gaadho in dhiig la daadiyo in dhiig la daadiyo inuu khilaafku gaadho runtii waa ayaan daro oo ciidamadii soomaaliyeed oo meeshii ay ka hortegi lahaayeen shabaabka iyo khawaarijta iyo cadowyada kale iyaga la isku geeyo waa aada bay runtii ayaan dara u tahay khilaafka dhinaca doorashooyinka dowladda federaalka iyo jubbaland de anigu waxaan qabaa waxaa ku gardaran dowladda federaalka sababto inay isku khilaafaanba ma aha dowladda federaalka arrin u taalla ma aha inay doorashooyinka dowlad goboleedka ay soo faragashato arrin u taalla ma aha marka haddii aan iyadu u oolin ama u aragtaba xitaa in la isku khilaafo dariiqada hubka inta ciidan laga soo qaado muqdisho laga soo qaado oo kun iyo dhowr boqol cirifka dambe ee jira diyaarad lagu keeno oo dhul ammaana la yidhaahdo waan ku xoreynaynaa oo dowlad baan ka qabsanay runtii waayaan daro wayna ku khaldan tahay dowladdu doctor shaafi aragtidaada maxaa keeni karaa in arrintu ay gaarto gacanka hadal iyadoo khilaafka wadahadal lagu dhammayn karo walaal xasan kaafi waa ku salaamay adiga iyo bahda v o e da iyo dhegeystayaashaba waxaan ka tacsineyneynaa alihii ciidanka soomaaliyeed ahaa ee qaranka soomaaliyeed u dhaartay inay diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkooda ay difaacaan ee la iskaga horgeeyey raaskambooni arrintii raaskambooni ka dhacdayna waxay ahayd arrin aada looga argagaxo oo shacabka soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed fajac ku noqotay bay ahayd laakiin mid mayna ahayn kadisa waxaan ogsoonahay in dowladda soomaaliyeed in ciidamada qaranka qaar ka mid a ay ku daadguranaysay maalmihii ugu dambeysay raaskambooni halka maamulka jubbaland ka jira isaguna doomo ku gurayey uu ku geynayay raaskambooni xilli halkaas ayna suurtagal ahayn in kismaayo iyo raaskambooni dhulka la maro oo dhulkaasoo dhan ay shabaab haystaan bal wixii ka dhacay raaskambooni arrin dhagaha soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed maanta u dan a ma ahayn ansiyo maxamed mukhtaar waa arrin aada looga xumaado in haddii siyaasiyiintii ay ku heshiin waayeen arrimihii doorashada in wiilal soomaaliyeed hub isugu dhiibaan iyadoo cadowgii runta ahaana uu dhinacyada kaga hareersan yahay waxaa sidoo kale nasiib darra ah in siyaasiyiintii ay samayn kari waayeen garsoor madax bannaan oo haddii arrimo doorasho ama arrimo dastuur laisku qabto loola laabto oo bal cadaaladii iyo fasiraaddii ee ayada laga raadiyo sidoo kale waxaa nasiib daraa in xubnihii kale ee golaha wadatashiga qaranka arrimahan taaganoo socda inaanay weli ka hadal aanan maqal ayagoo xal raadinaya oo dadka soomaaliyeed ee u muujinaya arrintan iyo sida warkaan iyo doorka ay ku leeyihiin inaanu dhiig daarin khilaafka labada dhinac runtii markaad aad u fiiriso macnaha wuxuu salka ku hayaa dee mas-uuliyiintii oo dastuurkii doorashadii sida ayaga ay rabaan ee u dhiganaya muqdisho wax kabedel ka noqoto dastuurka shuruucdii doorashooyinka ee la qoray sida ay jeceshahay ayay u dhigantay kismaayana sidoo kale maxamed deeq sida aad og tahay dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in madaxweyne axmed madoobe uu dhammaystay teeramkiisii labada xilli ee uu sharciga u lahaa sidaa awgeedna aan la aqbali karin inuu sii hogaamiyey jubbaland dhinaca kale waxaa jira in baarlamanka jubbaland uu isna markii saddexaad axmed madoobe u doortay madaxweyne taasoo sida muuqata ay adag tahay inuu axmed madoobe ka tanasulo haddaba ismariwaaga labada dhinac u dhexeeya haddii uu sii fogaado maxay noqon kartaa natiijada arrintaasi laga dhaxli karo
doodan dowladda federaalka ay ku doodeyso oo ay odranayso axmed madoobe laba xili unbuu dastuurka u ogolaa labadii xilina way dhammaadeen waxay cuskanayaan hadduu dastuur yahay dastuurkii labada xili ogolaabaa hadda furay haddana dastuurkii baa u ogol sababtoo ah hay-adda ugu sareysa ee dastuur dejinta ee xeer dejinta jubbaland waa baarlamaanka jubbaland iyagaa fadhiistay iyagaana qodobkaa meesha ka saaray waana qodob ku jiraya oo madaxweyne kasta oo yimaada xaq u siinaya in muxuu ahaa intuu doono uu tartamo oo la doorto intuu doono inuu tartamo oo la doorto dowladda jubbalandna waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobkaa wax ka bedelay xitaa federaalku qodobkaa waxbay ka bedeleen marka hadday iyagu dastuurka cuskanayaan dastuurka ay cuskanayaan dadkii dejiyey ee ku dhaqmayey ee baarlamaanka jubbaland ahaa unbaa hadda wax ka bedelay waxyaalaha aada loola yaaba waxaa ka mid ah ee xasan uu ku doodo wuxuu leeyahay dastuurka jubbaland waxba lagama bedeli karo kii federaalkana wuxuu leeyahay leele bedelo hay-a doctor shaafi khilaafka hadda taagan waxaan dhihi karaa waa khilaaf isa saaran waa khilaaf dhanac dastuurka ah oo dastuurka jubbaland iyo waxa uu qoraya dhinac ka ah oo madaxweyne axmed oo labadii wakti ay ka dhammaatay isagoo labadii wakti ka dhammaatayna dastuurka oo mandate haysanin baarlamaankuna uuna mandate haysanin yidhi dastuurkii waan furay hadduu dastuurkii waan furay yidhina doorasho isku maxay ahayd aana mucaaradkii aan laga qayb gelin musharaxiintii aan laga qayb gelinin isaga keligii iyo niman dariiban saaxiiba la'ah ay ka qayb galeen xagga waa ka dastuuri oo sharciga jubbaland u yaalla ayaa maxay ahayday yaa jaban dhanka kale khilaafku waa khilaaf maslaxadeed oo maalan dowladda dhexe waxay aaminsan tahay inay doorasho cod iyo qofa qabanayso sidaa darteed axmed inuu ku raaco aragtidooda inuu aragtidooda ku raaco inuu axmed ku qasban yahay bay dowladda dhexe aaminsanta min hunaa bay dowladdu dhexe yay sanad mucaaradka uu ku khilaafsanaa oo ka jubbaland iyo ka dowladda dhexaba inayna dowladda dhexe maam u kordhin karin maamul goboleedyada wakti ayna wakti u kordhin karin bay aaminsan yihiin bal waxaa saxa bay leeyihiin in dowladda dhexe ilaali ku ilaalisa qaanuunka iyo dastuurka inay ilaaliyaan maamul goboleedyada halkaas marka dowladda dhexe maslaxateeda iyo af iyo fikirkeeda ah in cod iyo qof ay qabato oo dhan hadde markii hadday suurtoobi shacabka soomaaliyeed ay aada ugu tiirsan karaan haddii ay suurto hadday suurto gasho wax la isku waafaqsan yahay oo ummadda soomaliya isku waafaqsan yahayna uu noqdo inkasta oo dee mucaaradku ay ay cabsi ka qabaan guddiga doorashada ee sidaan arkay ku maray lagu ansixiyey baarlamaanka ku ansixiyey siduu dhexdhexaad u noqon karaa ay doodaa keenayaan maxamed mukhtaar khilaafka iminka u dhexeeya labada dhinac haddii uu sii daba dheeraado xalku sidee u ekaan karaa haddii arrintan ay sii daba dheeraato runtii waxyaabo badan ayaa qalqal ku imaanaya oo igu horreyso arrinta federaalka ah ilaan doodda hadda ugu weyne waxay tahay ma dowlad dhexe oo awood leh oo dee wixii maamusha oo dee sida hadda doorashada loo dhigaya ee guddi doorasho ee meel dhexe ee muqdisho xaruntiisa tahay oo doorashooyinka dhammaamulaya mise mid ay dowlad goboleedyadu madax bannaan yihiin marka doodii ahayd federaalka runtii waxaad u maraysaa inay sii fogaanayso waxaa cuuriyaamaya dhammaan howlihii dowladnimada maadaama hadda jubbaland ay tiri wada shaqayn nagama dhexayso sidoo kale hore sidaanoo kale go-aan noocan oo kale hore u qaadatay puntland ayadana taas marka waxaa curyaamaya howlihii dowladnimada ahayd salaamullah maxaa ka soo bixi kara khilaafka haddii uu sii fogaado isku caanashubkaas ama doorashadaasi gaarka ah oo halka dhinac ka rarnayd oo dowladda federaalku aanay wax ka ogeyn natiijada laga dhaxlaayo haddii ay cawaaqib xumo keento waxay aabba leedahay axmed madoobe runtiina waxaan isleeyahay arrinkaa iyada arrinkaa isaga ah dowladda federaalka soomaaliya wax dhaliil oo maanta laga saari karo ama lagu saari karo ma muuqato maxaa yeelay waa loo baaqay oo waa lagala hadlay oo wuu go'aansaday inay arrinkaas sidaas ugu dhaqmo waxaan isleeyahay runtii dabadheeraan lagama filayo insha allahu inay soo ururto oo xal laga gaaro oo shacabkaas runtii dhibaataysanna dhibka ay ka baxaan dowladduna maanta runtii waajibaadkeeda inay gudato ay lagama maarmaan tahay ayay ugu muuqataa doctor shaafi dhowaan madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo codah wuxuuna xusay in cid kasta oo arrintaasi tabasho ka qabta ay miiska wadahadalka ku soo dhoweynayaan haddaba baaqaasi madaxweynaha ma soo dedejin karaa in arrimaha taagan wadahadal lagu dhammeeyo waxaan isleeyahay baaqa madaxweynuhu wuxuu ku soo aadayaa xilli ay qodobo dhowr ah laysku khilaafsan yahay dowladdu waxay dhaqaajisay wax ka beddelka dastuurka waxayna sheegtay inay aadayso doorasho cod iyo qof ah doorashada codka iyo qofka ah oo waxyaalaha ay ku dhisnayd wax badanoo ka mid aan la isku waafaqsanayn sida qaabka loo bedelay dastuurka oo dad dadka siyaasiyiinta ah wax ku leh doorashada allen doorashaa la qabanaya doorashaa dad bay ka dhexaysaa maamul goboleedyada sida puntland iyo maamulka jubbaland oo hadda ay dowladdu kala taagan yihiin oo dhaliilsan qaabkii wax loo bedelay ama cutubyadii dastuurka ka midka ha noqoto ama xeerkii doorashada ha noqdo ama qaabkii guddiga doorashada loo soo xulay oo maxay ahayday loo horgeeyay baarlamaanka iyo baarlamaanku si ay u ansixiyeen intaba ay uu dhaliil ku jiro xubnihii maamul goboleedyada ka iman lahaa ee guddiga doorashada ka matali lahaa puntland iyo iyo jubbaland oo oona iyaku soo xulin xagga kale axmed oo isagu doorasho isaga ku kooban qabsaday mucaaradkii jubbaland iyo dowladda dhexe midnana aan ka qaybgelin wax hadda calaamado oo tusinaysa in maalmahan wadahadal la gali doono ma muuqdo maxamed mukhtaar baaqa madaxweynaha ee ku aadan in weli gogosha wadahadalku fidsan tahay ma isku soo dhoweyn karaa dhinacyada ishaya abdi'iyan in la wada hadlo waa dee sida ugu fiican u bani aadam uu farqiga u dhexeeya uu ku xalisan karo balse markaad tidhaah madasha wadahadalka ama miiska wadahadalka ha ku soo dhowaadaanoo si loo wada hadlo su-aasha imaanaysa waxay tahay ma midda golaha wadatashiga qaranka keliya ma middaas miyaa midda lagu wada hadlayo mise waxaa jira madallo kale oo dadka ama qof walba oo tabasho qabo uu imaan karo oo uu ku sheegan karo waxa uu qabo oo lagala doodi karo oo lagu qancin karo marka runtii waxay u baahan tahay taas laftigeeda fasiraad ayay u baahan tahay haddii su-aasha aad gudaha usii gasho waxyaabaha dee hadda caqabada ku ah ee wadahadal in ay bilowdaan waxay tahay waxa ugu horey waxay tahay dee is-aamin darro madaxweyne xasan sheekh khudbadii uu kelimadii uu ka jeediyey jimcihii wuxuu ku sheegay in axmedoobe muddo saddex toban sano uu joogay shan sano kale dheeraadna aanay suurtagal ahayn inuu sii joogo oo sidaas sideed toban sano uu ku gaaro marka dee aragtiyooyinka noocaas oo aadka isu dhaafsan markaad dhegeysato ama aad maqasho waa dareemaysaa in is-aamin darro badan ay halkaasi ay ka jirto soo su-aasha imaanaysa marka waxay tahay haddii la rabo marka in la wada hadlo macnaha dee waxaa lagu salaynayaa dastuurada markii la bedelay kadib mise waxaa loo laabanayaa dastuurada intaan la bedelin kahor haye salaamullah maxay tahay aragtidaada ku aadan in khilaafka dhinaca doorashada ee taagan lagu dhammayn karo runtii waxaan isleeyahay xaqiiqdii arrinkan laleeyahay doorasho qof iyo cod ah dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay aad iyo aad ugu dhiiratay oo hay-adaheedii kala duwanaa ama sharci dejin ha noqoto ama fulin ha noqdaane ayay ay boorka ka jafeen oo shuruucdii oo dhan loo dhammaystiray oo guddiga doorashooyinka loo federaalka mataqaanaa loo ansixiyey madax bannaanaa oo runtii doorashadooda ay qabsadeen oo wax alla waxay ku shaqayn lahayn loo diyaariyey dalkan inay doorasho qof coda ka qabtaan maanta dowladda federaalka waxa weye runtii waa mabda'da asalka ah waana runtii baaqi madaxweynaha iyo prime ministerka iyo labada goloba waxaa kaloo aan isleeyahay meesha sooma geli karto madaxweynahana runtii gorgortan ha laga gala inuu dhahaa waajib kuma noqonayso doorasho qof ay coda gorgortan aan ka galno inuu cid kula hadlo oo cid ugu baaqo iyaduna wax la qaadan karo oo la maqli kara ma aha aan siiyo maxamed deeq
arrintan madaxweynaha soomaaliya uu leeyahay doorasho qof iyo codaa dalka ka dhacaya runtii waa wax lagu qoslo weeyaan waa iska riwaayad weeye waa concerto sababtoo ah doorasho qof iyo coda waxay leedahay dariiqooyin badan yay leedahay oo ka horeeya soomaalida waxay tiraahdaa qofku ilaahay duunyo siinayo marka hore dadkeedu siiya qofka doorasho qof iyo cod qabanaya waa inuu haysto ammaan dhul laga qabto dhaqaalihii siyaasadii in laga heshiiyo dastuurka inta yaree hadda taala la raaco oo la fuliyo soomaaliyana waxay u burburtay oy isku dagaashay waxay ahayd dastuurka oo jeebka lagu gurtay oo qof intuu isagu sida shaadkiisa oo kaleeto shay isla ekeysiiyey marka haddii aan sidaa la samaynin oo aan shaad qof leeyahay laga dhigin oo dhexda lasoo dhigo oo dastuurka la raaco oo nabadda laga shaqeeyo oo dalka la xoreeyo siyaasaddan lagaga heshiiyo markaasay iman kartaa doorasho qof iyo coda dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland oo gaaray gacanka hadal dhex mara ciidamada federaalka iyo kuwa maamulkaasi iyo qaabka lagu xallin karo ismariwaaga jira waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxamed deeq haldhaa oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanada jubbaland doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan u soo laabto barnaamijka dowladda soomaaliya waxa ay eedeyn u soo jeedisay dowladda etoobiya oo ay sheegtay in xuduudeeda ay ciidamo soo dhoobtay sidoo kalena waxa ay ku eedeysay in diyaarado hub ah ay ka soo dejisay magaalada kismaayo arrintaas oo maamulka jubbaland ay beeneeyeen oo arrin aan waxba ka jirin ay ku tilmaameen haddaba sidee u aragtaa eedeynta dowladda soomaaliya iyo diidmada jubbaland ee arrintaasi ku aadan aan siiyo maxamed mukhtaar mar walba oo dadka soomaaliyeed ay sii kala jeestaan qarsoodi maaha etoobiya in ay ka raadiso fursad ay ku kala wiiqdo waxaan ognahay heshiiskii isafgaradkii dhex maray hargeysa iyo adisababa iyo cawaaqibkii uu keenay marka hataa haddii ay aragto fursad kale oo muqdisho iyo dad kale oo soomaaliyeed wax kala tabanaya in ay ka faa'iidaysato dee wax hadda dadka soomaaliyeed ku cusub ma aha waana nasiib daro in annaga farqigeenna noo dhexeeyo una gaarsiiyo in cadowgeenna uu ka faa'iidaysto marka waxaan rajaynayaa arrintaas in mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba ay si midaysan ay u wada arkaan aanay macnaha fursad siin in kala daashanaanshaheena ay dad kale oo bannaanka ah iyo dowlado kale oo bannaanka ah ay kaga faa'iidaystaan sidoo kalena ay de hub isku sii dhiibaan iyo wax lamid ah in aan annaga gacanteeni aan isku layno marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta soomaaliyeed gaar ahaan in arrintaasi ay ku baraarugayaan salaamullah sidee u aragtaa eedeynta dowladda soomaaliya ee u jeedisay dowladda etoobiya ee ku aadan inay hub siisay jubbaland iyo diidmada jubbaland ee arrintaasi ku wajahan waxaa sax ah soo jeedinta ama eedeynta ay dowladda federaalka soomaaliya ay eedeysay ku xadgudubka ay ku soo xadgudubtay dowladda ethoobiya ciidamadooda ay ku soo xadgudbeen oo xuduudaha soo dhoobeen qaarkoodna gudaha ay ku jiraan sida gobolka mataqaanaa gado degmooyinkiisa qaybo ka mid ah iyo diyaaradaha ay ku soo qaadeen ama ku soo daabuleen hubka sida xaqiiqda ah la sheegay kismaayo ay ku geeyeen oo ay axmed madoobe ugu geeyeen sida ay sheegtay dowladda federaalk ee soomaaliya eeddaasi waa eed jirta inta badanoo waxgaradka iyo inta arrimahaas u dhuundalooshana ay xoogaal u yihiin marka runtii diidmada axmed madoobe uu diiday oo waxba kama jiraan maamulkiis uu yidhi annaga waxba nama soo gaarsiin etoobiya no wax kama jiraan eedda soomaaliya ay dowladda etoobiya eedaysana waa eed sax ah oo jirto oo xaqiiq ah haye maxamed deeq dowladda federaalku ma arkaysa iyada khaladaadka ay samaynayso khaladaadka ay samaynayso iyadu ma arkayso ciidamadan ay soo daabulayso oo ay muxuuaha jubbaland kusoo daabulaysa ma arkayso marka haddii iyadu ay leedahay etoobiya soo gashay dalka dalka etoobiya soo gashay hadday leedahay kaba soo qaad inay run tahay oo etoobiya soo gashay may meelaha ay sheegayso way soo gashay doolow iyo buluxa weya ka mid eh hubka iyo ciidanka ma intay soo qaada halkaa geyso oo xuduudda ku sugto intay raskamboni geynayso ila etoobiya raskamboni ma joogto raskambonina inagaa gacanta ku hayna oo soomaali baa gacanta ku haysa maamulka jubbaland baa gacanta ku haya midda ay leedahay macnaha hub iyo iyo waxaa loo keenay iyo iyo diyaarado bay etoobiyaanku u keeneen dee waa iska eedeyn aan aan aan jirin weeyaan madaxweyne xasan sheekh isagaa daraad lahaa jimcihii markuu masaajid ka khudbeynayey axmed madoobe hubkii la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday hadduu la soo baxay marka hubkan hadda la arkayo hubkii u yaalayn wey jubbaland marka dhaqdhaqaaq military la arkaa lasoo saartaa marka eedeynta yaa iskale horta dalka xuduudaha yaa iskaleh xuduudaha iyo arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxaa iskale dowladda federaalka marka intay iyagii aadi weydo ay ka hadli weydo oo ciidan ka horgeyn weydo inay muxuu ahaa ay muxuu ahaa ay jubbaland eedeynta ay saarto iyadoo duulaan kusoo ah jubbaland runtii waa arrin gaf ah weeyaan doctor shaafi sidee kuula muuqataa eedeynta ku aadan inay hub ka soo dejisay kismaayo dowladda etoobiya walaal joogitaanka ciidamada etoobiya iyo faragelinta ciidamada etoobiya saan ogsoonahay ciidamada etoobiya dalka way joogaan qeybo kamid ay dalka joogaan waxayna ku joogaan laba qeybood qeyb ka tirsan amison oo magaca amison dalka ku jooga iyo qeyb aan ka tirsanayn amison haddana dalka jooga oo la sheego in ay jirto heshiisyo amni oo dhex maray dowladda dhexe soomaaliyeed xilligii madaxweyne farmaajo ama xiliyadii ugu horeeyey ee madaxweyne xasan dowrkiisa labaad laakiin waxaa cad iyaduna in etoobiya ay garab siinayso axmed ay kuna taageersan tahay axmed madoobe qaabkii uu doorashada uu u qabsaday iyadoo markaa ka duulaysa in cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka culeysna ku saaraysa dowladda dhexe si guud ahaan laakiin saameyntu saameynta ay ku leedahay arrintaasi waxaa waaye axmed waa nin yaqaana markay dowladda dhexe isku dhacaan in uu garab dibadda a raadsado ama saaxiib dibadda inuu raadsado waan ognahay dowlarkii hore intii ugu badneyd waxaa difaaci jirtay dowladda kenya uu garabka saaray haddana waxaad moodaa in uu u qayla dhaansaday etoobiya salaamullah marka laga soo tago dowlad goboleedka jubbaland waxaa jirta in sidoo kale maamulka puntland iyo dowladda dhexe uu ka dhexeeyo khilaaf muddo soo jiitanayay haddaba midnimo la-aanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaarkood fursad ceynkee ah ayay al-shabaab ka heli kartaa halkaasi maadaama markii hore ayaga uu dagaalku ku wajahnaa xaqiiqdii waxa weeye maamulka puntland iyo dowladda federaalka khilaafka muddo dheer buu soo jiray waxa maanta iyo shalay ma aha ilaa dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu soo jiray wax hadda runtii gaar ahoo al-shabaab ay ku helaysay awood khilaafkaas ay awood ugu faa'iidaysanaysana awood ku helayso ugu faa'iidaysanaysan khilaafkaas ma jirin haddana runtii waxaa la rajaynayaa in uu iska dhammaan doono khilaafkaas isagaa insha allah versoon runtiina wax hadda weyn oo maqan ma jiraan oo hadee dowladda federaalka waxay ka kooban yihiin laamihii dowladda oo dhan ayay ka kooban yihiin maamul goboleedyadu maamul goboleed ka maqanna ma jiro ay fulin noqon lahayd iyo haddii ay sharci dejin noqon lahayd iyo hadday garsoor noqon lahayd iyo hadday hogaanka dalkuba noqon lahayd intuba maamul goboleedyadu way ku dhan yihiin maxamed deeq fursad intee leeg ayaa al-shabaab ugu jirta khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaarkood xasanow soomaalidu horta waxay ku mahmahdaa walaalo isnaca wayna xabaalo badiyaan wayna xoolo yareeyaan marka ay dowladda federaalka ihi ay ku mashquusho shacabkeeda oo meeshii dalka ay ilaalin lahayd nabad sugid ahaan military ahaan ay shacabka dhahdo hebel muxuu yidhi hebel muxuu qoray ay ku mashquusho oo sida waagii dhacda kacaanka oo sugaanyahanadii iyo dadka hadlaya la caburiyo dadku way cararayaan alaad bay yaqaadayaan waxaana imaanaysa inta awooddii ay daciifto inuu cadowgu ka faa'iidaysto puntland oo doorasho qabsatay golaha deegaanka ah oo qof iyo cod ah waxaa lagu qasbay inaanay doorashadaa qabanin magaalooyinkii ay ka qabteenna looma bogaadinin waxaa la yidhi puntland waxa afar iyo labaatan sano lagu dhisay afar iyo labaatan saaca ku duminina afar iyo labaatan saaca ku duminina dadkii mucaaradka ku ahaa puntland meeshii la isu soo dhowaan lahaa baa xilal laga siiyey dowladda federaalka si puntland loola dagaalo jubbalandna tabtaasoo kale kuwii mucaaradka ku ahaa yaa xilal loogu dhiibay si jubbaland loola dagaalo maxaa imanaysa marka waxaa imanaysa etoobiyaanku inay soo galaan tabardaradeenna darteed waxaa imanaysa khawaarijtu inay faa'iidaystaan doctor shaafi khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada al-shabaab ma ka faa'iidaysan karaan sidaan wada ogsoonnahay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar ka mid ah waa mid soo noqnoqday horeyna aan u sheegnay kaasoo salka ku haya soomaalidu waxay dhaheen aan federaal qaadanno laakiin ma ayna ka heshiinin federaalka ay qaadan hayaan iyo sida ay federaalkoodu uu noqon hayo taasoo keentay mar walba in awoodda la isku qabsado oo uu khilaaf yimaado mar kastana waxaa dhacda afarta sano ee madaxweynaha cusub la doorto isagoon waxba qabanin inay ka dhammaato sababtoo ah khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada qaar ka mid a iyo dowladda dhexe wuxuu ragaadinhayaa geedi socodkii dowladnimadka iyo inay soo kabato dowladdii soomaaliyeed hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga dhisidda kaabaha hay-adaha dowladda intaba iyo in la isku waafaqo laga heshiiyo waxyaalaha muhiimka ah ee soomaalidu ay ku kala shakisan tahay ama siyaasiyiinta soomaaliyeed ay ku kala shakisan yihiin in laga heshiiyo haye maxamed mukhtaar khilaaf siyaasadeed waxa uu xagaldaacan ku yahay ama dhabarjab ku yahay dagaalka lagula jiro ee al-shabaab waayo qayb ka mid ah agabkii ciidamadii dhaqaalihii waxay keenaysaa in loo leexiyo ee dagaalka siyaasadeed dee leexintaa la leexinayana marka waxay fursad siisaa al-shabaab ayay siisaa taas oo keenaysa inay fursad u helaan inay dib isku abaabulaan in ay ka nastaan dagaalkii joogtada ahaa ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku hayeen in ciidankii laftigoodii la dagaalama ayaga inay qaybsamaan oo dee ay ka mashquulaan dagaalkii ay kula jireen taana marka qaybsankaasna ayaga laftigooda marmarka qaarkood ay qayb ka yihiin buunbuuninta dhinacyada iska soo horjeeda si ay usii kala fogeeyaan intaa waxaa kasii daran ayadana waxaa la ciifaya adeegii dowladnimada ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese dhinacyada iskhilaafsan la isugu soo dhoweyn karaa aan ku horeeyo maxamed deeq
xalku waa un hal wado gardarrada dowladda federaalka iska lahayd iyadaa soo faragashatay doorashada haddana ciidan bay xamar ka soo rareen raaskaambooni oo nabaday keeneen waanu qabsanay dhaheen xalku waxaa weeyaa marka dowladda federaalkaahi inay garowsato inay khaladkeedu gashay meesha ay etoobiya la heshiinayso oo ay kula heshiinayso jubbaland darteed yaanu muxuu ahaa idinkula heshiinayna arrintu ay tahay waa inay yidhaahdaan jubbaland baanu la heshiinaynaa annagaana ka gardarayn khaladkana iska leh fashilka ciidanka dadkan waxii dhacay dad lagula xisaabtamaa in la helo ceebta dhacday meesha ciidamada walaalahooda isu dhiibi lahaayeen ciidanku yay kuwa ay lahaayeen waa kenyaan dhulkan ka saaranaaba isu dhiibeen markaasaa lasoo wada sawiray oo luuqadda ingiliishka lagu qoray ciidamada soomaaliya isu soo dhiibay ceeb ka weyn ma jirto haye dictor shaafi xalku muxuu yahay wala waxaan qabaa in xalku ku jiro in la joojiyo ugu horeynta gacanka hadalka wararka cadowtinimada ahaa ee labada dhinac ay cilaanka isu marinayaan la joojiyo wiil dambe oo soomaaliyeed oo dalkan iyo dalkan iyo diintiisa iyo dadkiisa u dhaartayna aan lagu bixinin inay naftiisu meel kale oon meesha ahayn ay ku baxdo soomaaliya maanta cadow badan bay leedahay isuma noqon karaan wiilasha soomaaliyeed dhexdooda cadow si kastoo siyaasiyiintu isu khilaafaan si kasta oo dastuurka ay ugu tuntaan laakiin haddana arrintaasoo dhan ma gaadhsiin karto inay wiilasha soomaaliyeed ay isdilaan siyaasadda waa lagu kala aragtiduwanaan karaa waan ognahay madaxda soomaaliyeed si guud ahaan iyo si gaar ahaanba gaar ahaan maamul goboleedyadu ma ixtiraamaan sina uma ixtiraamaan dastuurka iyo qaanuunka u yaala laakiin taasi kama dhigno in maxay ahayday la isdilo oo ciidan la isku daabulayo daabulo kama dhigno waxaan qabaa marka in la wada hadlo oo miiska wadahadal lagu la isugu tago oo qolo waliba ay qolada kala ixtiraamto soomaalinimadka la ixtiraamo oo islaamnimadka la ixtiraamo maxamed mukhtaar sidee lagu xallin karaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland gacanka hadal marna ma aha arrin fiican mas-uuliyiinta labada dhinaco waxaa fiican inaanay isku laayin wiilasha soomaaliyeed ilaaliyaana shuruucda u qoran sidoo kale waxaa ila habboon siyaasiyiinta in marka ay qaadanayaan go'aan siyaasadee inay isweydiiyaan in go'aankana isu soo dhoweynayo dadka soomaaliyeed iyo inuu sii kala irdheynayo sababtoo wax walba oo sii kala irdheynaya dee mustaqbalka dheer khatar ayuu ku yahay jiritaanka iyo midnimada iyo walaalnimada dadka soomaaliyeed mida kale dimuqraadiyiinta ma aha safar gaaban oo si fudud lagu tegi karo oo la jadwaleyn karo marka waa waddo u baahan sabar dulqaad isu doonid isu tanaasul marka qasab ma aha in waktiga annaga aan jecelnahay inay wada dhammaato inay dhammaato balse qof walba waxa uu ku dari karo inuu fahmo inuu ku daro balse laakiin inaan la dhihin haddii waktiga aniga aan raba inay dhacdo waa dee dhiiga ku daadanayo hadde dimuqraadiyad maaha balse waxaa kasii fogeynaysaa inaan isu soo dhowaano sidoo kale waxaa ii muuqda qorihii wadatashiga qaranka ahaa uma muuqdo madal lagu xaliyo arrimaha masiiriga ah oo dee xal looga gaaro waxyaabaha waaweyn ee laisku hayo sidoo kale ayadan waxaanan muuqan hay-adihii dastuuriga ah ha noqoto golihii wasiirada ha noqoto baarlamaankii ayagana inaysan ahayn madallo lagu xaliyo arrimaha muhiimka u ah ee waddankan rabay in looga tashto go-aan looga gaaro hore looga socdo marka waxaan aan laga baarmayn in madasha wadatashiga ee la ballaariyo oo dadka dee soomaaliyada kala duwan ee waxgaradka ah in ay taladan wax laga geliysa salaamullah dhinacaaga sidee u aragtaa in khilaafka iminka taagan lagu dhammayn karo laba arrimood baa laga rabaa xalka waa laba arrimood waa marka koobaade in uu axmed sameeyo wax la yidhaahdo istiqaalo ama iscasilaad oo uu yidhaahdo inta hartay waxaan u hambeeyey ummaddayda intaan qalad galayna hal ii cafiyo oo halkaas ka baxo waa qodob waa xal waaraaya oo looga gudbi karo caqabadda jirta haddii taas ay suroobi weyso xalka labaad wuxuu noqonayaa in axmed uu ka noqdo doorashadii aana isku shubkaheeda isagoo isdoortay in uu ka noqdo oo uu ku soo biiro aragtida ama heshiiskii horey loo wada gaaray oo saaxiibadiisa maamul goboleedyada uu dhinac ka soo raaco oo dalkan si doorasho qof i cod u aado uu qayb ka noqdo shacabkaasna ay u noqdaan shacab doorasho qof i coda u dareera labadaas obshin baa hor yaalla mid waa inuu doortaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxamed deeq haldhaa oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanada jubbaland doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambayntii wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim tan iyo kulanti dambe haddii allah awoodda lihi oggolaado waa xasan kaafi qoyste oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dadka u dhashay siiriya ee dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka socday in ka badan saddex iyo toban sano dartiis ku kala baahay meelo badan oo caalamka ah ayaa mustaqbalka dalkooda ka muujiyey farxad iyo taxadir kadib markii axadii ay jabhadaha hubaysan soo afjareen in ka badan konton sano oo qoyska reer asad ay soo xukumayeen dalkaasi qurbajoogta siiriya ayaa si weyn u soo dhoweeyey in bashaar al asad oo dalkaasi u horseeday dagaal sokeeye hadda talada laga eryey laakiin waxay ilgaara ku eegayaan sida jabhadaha isbiirsaday ay uga dhabeeyaan in siiriya ay ka dhisaan dowlad loo dhan yahay oo ku dhisan xorriyad iyo dimuqraadiyad meelaha ay dadka siiriyaanka u qaxeen waxaa ka mid ah magaalada muqdisho halkaas oo bulshadaasi ay dareenkooda ka dhiibteen xaaladda cusub ee uu galay dalkooda saynab abukar oo la hadashay qaar ka mid ah dadkaasi ayaana warkan nooga soo dirtay
dadka qaxootiga ah ee ka soo jeeda suuriya ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa isu soo bax ballaaran ka sameeyey wadooyinka magaalada muqdisho iyaga oo taageero ugu muujinaya isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay waddankooda kadib markii mucaaradka ay xukunka ka tuureen madaxweynihii waddanka bishaar al asad dadka isu soo baxay oo isugu jiray dadda ah haween dhalinyaro iyo caruur ayaa sitay calanka waddanka suuriya iyo boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ay ku muujinayeen xornimada iyo isbeddelka ka dhacay dalkooda iyaga oo sidoo kalena sitay sawirka madaxweynaha xilka laga tuuray oo mararka qaar ay dhalinyaradu jeexjeexayeen xuseen xigmad oo ka mid ah dadka qaxootiga ee kasoo cararay colaada dalka suuriya oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan isbeddelka dalkooda ka dhacay isagoo tilmaamay in tani ay tahay tallaabo qof kasta oo suuriyaan ah amaba muslim uu ku farxo asalaamu calaykum waraxmat allahi wbarakaatu akhwaani fillaah naxna akhwaanikum min suuriya walatii alxamdu lilah tamad nasr walaalahayga xagga ilaahayow waa walaalihiin reer suuriya mahad ilaahay baa leh ciidanka xorta ah ayaa ilaahay guul nagu siiyey waa kuwa ilaahay garanaya ee ma aha bashaarka gaaloobay ee xilka laga tuuray ilaahay baan ku dhaartayee xaqa ayaan ku dhimanaynaa halkan dalka soomaaliya si wanaagsan bay noo garab joogsadeen haddii ilaahay yidhaahdo dalkeennii ayaan ku noqonaynaa aad baanad u mahadsantihiin وإن شاء الله نحن نرجع إلى بلادنا ونستقبلهم إن شاء الله في الأحسن وشكرا أخواني في الله dadka dibadbaxa ka qayb galay waxaa ka mid ah cali xigmad al zaahir oo labada kun lix iyo tobankii colaadii suuriya ka socotay ku waayey xaaskiisa iyo saddex caruur ah uu dhalay balse uu muqdisho kula soo cararay laba ka mid ah ciyaalkii ka badbaaday colaadda isagoo ilmeynaya ayuu la hadlay v o a waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay isbeddelka dhacay iyo suuriya oo xor ah kana tegay sida uu yiri dhagarqabi asad iyo qoys konton sano xukumayay نحن عشنا في إخواننا الصوماليين بارك الله فيهم إن شاء الله تعالى وأنا أخوكم من حلب من حلب الذي تحررت من بشار الأسد وعصابته الحمد لله والفضل لله تعالى waxaan ku dhex noolaannay walaalaheenna soomaaliyeed waa walaalkiin oo ka soo jeeda magaalada xalab xalabtii laga xoreeyey bashaar al asad iyo qowlaysatadiisii ilaahayba mahadleh suuriyana waxay ku xorowday gacanta mujaahidiinta ciidanka xorta ah bashaar al asadna wuu ka baxay aniguna waxaan doonayaa inaan suuriya ku noqdo aniga xaaskaygii waxay ku dhimatay suuriya iyada iyo saddex caruura sannadkii laba kun iyo lix iyo toban aniguna halkan ayaan kula noolahay gabadhayda iyo wiilkayga muddo sannad iyo badha وأنا حرمتي يعني توفت في سوريا عام 2016 مع ثلاثة أطفال وأنا عايش هنا أنا وبنتي وولدي qadiijo maxamed oo ka mid ah dadka suuriya ee ku nool magaalada muqdisho kana qayb gashay dibadbaxa ayaa ka waramaysa isbeddelka dhacay iyo siday u aragto waxaana ay tiri الحمد لله الآن يعني سوريا أمان الحمد لله نريد نرجع بس لكن يعني وضع شوي ما يسمح alxamdu lilaah waxaan doonaynaa inaan noqonno laakiin xaaladda ayaan saamaxaynin xaalkayagu wuu iska liitaa laakiin halkan soomaaliya laba sano ayaan ku noolnahay carruurtii iyo ninkaygii way ila joogaan waxaanan iibiyaa tusbaxa iyo cadarada sidoo kale faatimo maxamed oo ka mid ah haweenka ka qaybgalayay dibadbaxa ee ka yimid siiriya kuna nool magaalada muqdisho ayaa sheegtay in dalkoodu ay ku noqon doonaan marka ay arkaan in ay xaaladdu degtay islamarkaana ammaanku dib u soo noqday
الوضع في سوريا الآن الحمد لله لكن ما تركنا على الآخر xaaladda suuriya waa alxamdu lilaah laakiin weli si buuxda uma hagaagsanaa qaar ka tirsan dadkii xidhnaa ayaa weli ku jira dhulka hoostiisa weli dhibaatooyin baa jira laakiin meelo badan ayaa xuroobay sida xoms idlib xalab iyo dimashiq haddii ilaahay yidhaahdana waa noqonaynaa سنرجع إن شاء الله
si kastoo ay ahaato kumanaan qaxooti u dhashay dalka suuriya ayaa ku nool waddanka soomaaliya kuwaas oo ka soo cararay colaadihii dalkooda ka dhacay afar iyo toban sano ka hor dadka ayaa waxa ay ku kala nool yihiin caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka seenab abukar maxamed v o a muqdisho
weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington gebagabadii idaacaddeenna ayaan kusii dhognahay dhegaystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codadkii marwaanyare iyo habboon nuura
aanu xiisa yarmooda jacaylka xurguf mooya aanuun xalu haysan adigay bare xeerka u yaalla xilli baa timid aad u wanaagsan aanu xiisa yarmooda jacaylka xurguf mooya aanuun xalu haysan adigay bare xeerka u yaalla xilli baa timid aad u wanaagsan
Anigoo iska daaya xidhiidhka, anigoo iska xooray warkiisa, dhib adaa u xoraystay bukayga, oo xiskayga dareenku abuur. Anigoo iska daaya xidhiidhka, anigoo iska xooray warkiisa, dhib adaa u xoraystay bukayga, oo xiskayga dareenku abuur.
inta ku xidha taashka arooska xaruntii kalgacaylka adduunka xaflad aan ku dhigne isdiyaari xaflad aan ku dhigne isdiyaari xalli buu dhaliyaa hadalkaagu xigmadaada dhegtaa jabanaysa adigan dadba kaa xusha qaadi adigan dadba kaa xusha qaadi
inta ku xidha taashka arooska xaruntii kalgacaylka adduunka xaflad aan ku dhigne isdiyaari xaflad aan ku dhigne isdiyaari xalli buu dhaliyaa hadalkaagu xigmadaada dhegtaa jabanaysa adigan dadba kaa xusha qaadi heestaasi ay wadajirka uga luuqayaan marwaan yare iyo habboon nuura ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo tan iyo idaacadaheenna kalena waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo dhegtaa jabanaysa adigan dadba kaa xusha qaadi adigan dadba kaa xusha qaadi
inta ku xidha taashka arooska xaruntii kalgacaylka adduunka xaflad aan ku dhigne isdiyaari xaflad aan ku dhigne isdiyaari xalli buu dhaliyaa hadalkaagu xigmadaada dhegtaa jabanaysa adigan dadba kaa xusha qaadi adigan dadba kaa xusha qaadi
xoog waxaanu jeclaaday naftada xil markaad iska saartay naftida qalbigayga xaggaaga u jeda adiga ka mutaystay xaqdhowre xidigeenna jacaylku hawaro xidigeenna jacaylku hawaan
xogo waxaanu jeclaaday naftada hee markaad iska saartay naftayda qalbigaygan xagaaga u jira adigaa ka mutaystay xaqadhowe xidigeenna jacaylku hawa xidigeenna jacaylku hawa